galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab arbaca ah bisha julaay waa lix iyo labaatan sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somali dot com idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo markii u horraysay ka hadashay heshiiskii muranka badan dhaliyey ee qalbi dhagax heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysana oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n l f inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah sidoo kalena waxaad maqli doontaan waraysiyo aan la yeelannay qaar ka mid ah shakhsiyaad lagu xusay war ka soo baxay dowladda oo lagu sheegay in ay saxiixeen heshiis lala galay etoobiya ee sharciga ka dhigay dhiibista cabdikariin qalbidhagax bismillahi raxmaan raxiim ruban waa mahadsan tahay go'aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay runtii ani wuxuu leeyahay go'aan aad iyo aad u cajiib badan oo aan aad iyo aad maaragtay loola yaabo ayaan u arkaa qodobada sideedda oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaankaas xuduudda ee labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay colaaddaa sidii loo dami lahay sidaysan usoo laaba lahayn marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
tisciin farasa xamar towlan iyo tuur caddiya marida markab tiirsan lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dabajinoo wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijoonkalu tiraabaayay xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida ugu yaraan afar qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka laamu ee dalka kenya guddoomiyaha kawniga laamu gilbert kitio ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka silini mashambani halkaas oo saddex ka mid ah lagu dilay qofka soo hadhay ayaa guddoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada bobo falkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab ee saldhigiisu yahay dalka soomaaliya afhayeenka ururka ee dhinaca howlgallada milatari ayaa sheegay in ururka uu falkan ka dambeeyey isaga oo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa shan qof wararkan oo ay qoreen wargeyska the washington post iyo weliba wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa labayo toban qof oo kale guddoomiyaha kitiyo ayaa sheegay in soddon qof oo aada u hubaysani ay guri guri u galeen iyaga oo dadka ay raadinayaan magacyadooda ku dhawaaqaya kadibna inta ay la baxaan dilaya guddoomiyaha laamu gilbert kitiyo ayaa intaas ku daray in dadka weerarka soo qaaday ay ku labisnaayeen dharka milatariga ayna wateen qoryaha a k sida ay wakaaladda wararka ee reuters qorayso booliska ayaa goobtii dilku ka dhacay soo gaadhay kadibna waxay halkaas ka qaadeen meydadkiis
dowladda soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay ka hadashay go-aankii cabdikariim sheekh muuse qalbidhagax oo ah sarkaal ka tirsan ururka o n l f loogu dhiibay dowladda ethoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax falal liddi ku ah amniga dalka oo uu in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay sida qoraalka lagu sheegay nuqulka heshiisyo ay dowladda federaalk soomaaliya la gashay dowladda ethoobiya ee toddobadii juun sanadkii laba kun shan iyo tobankii kaas oo dhanka soomaaliyana uu saxiixay wasiiru dowlihii madaxtooyada ee dowladdii xasan sheekh mahad maxamed salaad
kuuriyada koonfureed ayaa qorshaynaysa inay keensadaan hannaan cusub oo difaac oo maraykanku sameeyey oo dheeri ah taas oo kursii qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka kuuriya wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday in afar gantaal oo cusub oo ah hanaanka difaaca ee loo yaqaano taad in lagu hareer rakibayo laba hanaan difaac oo hore loogu rakibay beer golofta lagu ciyaari jiray oo ku taalla magaalada siyongju oo koonfur kaga beegan siyool hanaanka difaaca ee taat waxaa sidoo kale ka soo horjeeda dalalka ruushka iyo shiinaha kuwaas oo u arka in hanaankani uu yahay mid aad u awood badan oo weliba halis ku ah amnigooda
dowladda maraykanka ayaa soo gebagabaysay barnaamij ka hor istaagayey caruurta amaba dhallinyarada aan sharciga haysanin in la musaafuriyo una ogolaanayey inay ka shaqaystaan waxna ka bartaan gudaha dalkan maraykanka saraakiisha maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano daka ayna ka faa'iidaysanayeen siddeed boqol oo kun oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub madaxweyne donald trump ayaa ansixiyey qorshaha lagu soo gebagabeeyey barnaamijka hase yeeshee waxaa ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha qaranka jeff sessions daka dib ayaa loola laabtay ayuu yidhi sessions tallaabada trump ayaa meesha waxa ay ka saartay amar madaxweyne oo uu shan sano ka hor soo saaray madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama dibadbaxayaal ka soo horjeeda go-aanka maamulka madaxweyne trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka washington d c los angeles new york denver iyo magaalooyin kale sidaad warkaba ku maqlayseen dowladda soomaaliya ayaa war rasmi ah ka soo saartay dhiibitaanka muranka badan dhaliyey ee cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ka tirsanaa saraakiisha ururka o n l f iyada oo sheegtay inuu ahaa mid loo maray sharciga dowladda ayaa sheegtay in qalbidhagax uu xiriir la lahaa ururka al-shabaab uuna ka tirsanaa ururka o n l f hadalkan ayay dowladdu ka soo saartay kulan deg deg ah oo ay golaha wasiiradu maanta ku yeesheen magaalada muqdisho wariyaheenna xasanka aafi cabdiraxmaan sheekh isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho shir aan caadi ahayn oo ay maanta golaha wasiiradu ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya ayaa looga hadlay arrimaha amniga gaar ahaan sargaalkii ka tirsanaa jabhadda o n l f cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ay dhowaan dowladda federaalku ku wareejisay dowladda itoobiya kulanka golaha wasiirada kadib ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaana uu ka warbixiyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee lagu falanqeeyey kulanka golaha wasiirada maanta way taariikhdu tahay lixda sebtembar golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa yeeshay kulan aan caadi ahayn oo uu shir gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre arrimaha kulanka looga hadlay ayaa ahaa arrimaha amniga qaranka iyo dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee onlf golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xidhiira xaaladda amni ee dalka guud ahaan gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee onlf waxayna sheegeen inuu abaabulayey falo lid ku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab warbixinta amniga qaranka kadib ayaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka codsaday golaha wasiiradu inay ka doodaan falanqeeyaan eegaana dhanka siyaasadda iyo dhanka sharciga guud ahaan wasaaradda cadaaladda ayaa warbixin dhanka sharciga laga dhagaystay oo golahu ka siisay ee ku aadan habraacyada muhiimka ah ee sharciga dalka iyo heshiisyada hore oo ay wada galeen dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka etoobiya golaha waxaa la hor keenay nuqolka heshiisyo ee dowladda federaalka soomaaliya ee horey ula gashay dowladda etoobiya ee toddobadii juun kaasoo dhanka soomaaliya uu u saxeexay wasiiru dawlihii markaas madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed salaad ee dowladdii maxamed madaxweyne xasan sheekh maxamuud heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin al-shabaab iyo jabhadda o n l f inay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah
injineer yariisow ayaa sidoo kale sheegay in golaha wasiirada la hor keenay heshiis la saxiixay labadii mey sanadkii labadakunyolxyotobanka kaasoo muujinayay heshiis ay xilligaasi wada galeen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya oo ku saabsanaa inay si wada jira isaga kaashadaan la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo sugidda amniga iyo xasiloonida labada dal heshiiskaas ayuu sheegay wasiirka warfaafinta in dowladda federaalka dhinaceeda uu u saxiixay wasiirkii hore boostada iyo isgaarsiinta maxamed jaamac mursal geelle iyo cabdikariin xuseen guuleed waxaana uu heshiisku ahaa in labada dowladood ay si wadajira isaga kaashadaan ururada argagixisada oo sida uu sheegay ay ka mid yihiin al-shabaab iyo o n lf ugu dambayntii wasiirka warfaafinta ayaa saxaafadda u akhriyey qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirka golaha wasiirada maanta looga hadlay kow in siyaasadda dowladda federaalku ay tahay mid ku qasanta iskaashi dalalka geeska afrika ah xoojinaysana nabad kuwada noolaanshaha mandaqadda xoojinta dhaqaalaha iskaashiga iyo amniga islamarkaasna aan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya loo oggolayn in jabhado hubaysan ama kooxo argagixiso ah ay gabaad ka dhigtaan labo golaha wasiiradu waxay hoos ka xariiqeen in shaqsigani uu ahaa sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda hubaysan ee o n l f islamarkaasna uu fala lid ku ah amniga dalka uu ka dhex waday geyiga soomaaliya iyo mandaqadda iskaashi dhowna la lahaa kooxaha argixisada ee al-shabaab dowladda federaalka soomaaliya waxa ay diyaar u tahay inay kaalin firfircoon ka cayaarto wax walba oo ka qayb qaadanaya nabadaynta mandaqadda si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka dowladda federaalka soomaaliya waxay garowsan tahay doorka ciidamada waddamada dariska ah ee jabuuti kenya etoobiya burundi iyo uganda ay si hagar la-aana uga garab dagaalamayaan ciidamada qaranka soomaaliyeed si dalka loogu soo dabaalo xasilooni waarta afar goluhu wuxuu mar kale hoos ka xariiqay heshiisyadii iskaashi ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda federaalka etoobiya ay kala saxiixdeen sida heshiiskii toddobadii juun labakuniyoshanyotobankii iyo heshiiskii labadii mey labakuniyolixyotoban oo tilmaamaya in dan looga soo wada jeesto arrimaha amniga iyo nabad kuwada noolaanshaha mandaqadda heshiisyadan waxay si cad u qeexayaan kood in cadowga labada dhinac ee al-shabaab iyo jabhadda o n l f ay khatar ku yihiin amniga labada dal meelna looga soo wada jeesto oo labada dal ay iska kaashadaan si wada jir ahna ula dagaalamaan shan waxaa reeban islamarkaasna mamnuuca in jamhuuriyadda soomaaliya gudaheeda ay kooxaha argagixisada iyo kooxaha hubaysanba ka dhigtaan gabaad ay dagaalada iyo colaadaha ka hurinayaan oo ay kaga duulaan waddamada jaarka lix dowladda federaalka soomaaliya waxa ay ka qaadi doontaa tallaabooyin cadcad oo sharciga waafaqsan cid kasta oo isku dayda inay jabhado hubaysan ka dhex abuurto dalka gudihiisa ama ay taageeraan kooxa argagixiso ah iyagoo maleegaya falo lid ku ah dalka gudihiisa ama iyo waddamada jaarka toddobo qodobka ugu dambeeya xukuumadda federaalka soomaaliya waxay dib u eegis ku samaynaysaa heshiisyadii ay dowladdii hore gashay si qabyatir loogu sameeyo wixii daloolooyin ah ee ka jira haddii ay jiraan loona waafajiyo habraaca sharciga ee dalka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan dowladda etoobiya ku wareejisay cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax oo ahaa sargaal sare oo ka tirsanaa ururka o n lf taasoo noqotay hadalhayntii ugu badnayd ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay qaybaha kala duwan ee bulshadu isla dhex marayeen waxaana sidoo kale arrintani ay noqotay tii ugu mugga weyneed ee lagu falanqeeyo baraha bulshada xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba sida lagu xusay war-saxaafadeedka dowladda waxaa heshiiskaa la saxeexay labadii mey laba kun iyo lix iyo toban heshiiskaas waxaa dowladda federaalka ah u wada saxeexay wasiirkii hoose wasiirkii hore ee boostada iyo isgaadhsiinta mudane maxamed jaamac mursal geelle iyo weliba mudane cabdikariin xuseen guuleed waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee ankara ee dalka turkiga kula xidhiidhay cabdikariin guuleed wuxuuna weydiiyey heshiiskaasi bismillahi raxmaan raxiim ruban waa mahadsan tahay go-aanka golaha wasiirada maanta ka soo baxay runtii anigu wuxuu ileeyahay go-aan aada iyo aada u cajiib badan go-aan aada iyo aada maaragtay loola yaabo ayaan u arkaa maxaa yeelay waxa meesha taagnaa waxay ahayd qalad ay runtii dawladda gashay oo muwaadin soomaaliyeed maaragtay loo loo loo loo gacan geliyo cid kale qaladkaas ayay ahayd sidii loo daaweyn lahaa in ay xal ka keenaan laakiin waxaan u arkaa inay qalad kaloo ka weyn oo inay galeen baan u arkaa waayahay cabdikariin qaladka aad sheegtay intaanan wax kaa weydiinin aan u soo noqonno heshiiska laga hadlayo ee adiga aad goobjooga ka ahayd ma jiraa inaad ka wada hadasheen ama aad ku heshiiseen in o n l f iyo ururka al-shabaab ay yihiin ururo argagixiso ah walaal aniga iyo anoo matelaya dowlad goboleedka galmudug iyo dowlad deegaanka soomaaliyeed ee etoobiya heshiis aan labadii bishii may aan kala galna laba kun iyo lix iyo tobankii waa jiraa laakiin heshiiskaasi wuxuu ahaa heshiis qurseeyey kuna saabsanaa colaad qabaa'il ee ka dhacday xuduudda labada dhinac colaadaasi u dhexaysay labada qabiil ee habargidin ay ogaadeen oo aan arrintaas ayadaa ku xasilinaynay midda labaad heshiiskaasi anigu waxaan ku matelayey aanan ku galay magaca dowlad goboleedka galmudug oo markaas matelayey ee anigu marna kuma aana matelaynin heshiisna uma soo qaadin dowladda federaalk ee soomaaliya uma soo qaadin umanaba soo qaadi karin midda saddexaad anigu heshiiskaas aan la galay maamulkaas dowlad deegaankaa haba yaraatee meel ay uga xusan tahay in ururka o l f uu yahay urur argagixiso ah haba yaraatee ma jirto weliba ridwana waxaa xusud mudan in laba maalmood muddo aan ka yarayn aan xaqad oo heshiiskii iyo wadaxaajoodkii uu naga galay arrintaas ku saabsan ururka o l f iyo inuu argagixiso yahay annagu waxaan ku adkaysana ururkaasi argagixiso uma naqaano argagixiso waayana ma dhihi karno runtii markaan hadda kuu sheegana anigu ururka o l f waxaan u aqaanaa urur qadiyad asaga uu leeyahay u dagaalama ayaan u aqaanaa argagixisana uma aqaano sidoo kale waxaanan u aqoonin ururkaasi in uba la yidhahdana uma aqaano waxaan u aqaanaa o l f urur la yidhahdo inuu yahay meel ururka o l f inuu yahay argagixiso looga heshiiyey oo aniga aan ogahay ama go-aankeedii lagu gaaray dowladihii hore soomaaliya iyo haddaba haba yaraatee ma jirto ka sokow arrinta onlf ma jiraa wax heshiis ah oo aan xataa idinkoo maamulka galmudug ahaa iyo dowlad deegaanka soomaalida aad ku heshiiseen oo dhigaya in aad isweydaarsan kartaan dadka dembiyada loo haysto ee mararka qaarkood la tuhmi karo ama maxaabiis haddii ay noqdaan xataa haba yaraate horta heshiiskii aniga iyo dowlad deegaanka ee soomaalida etoobiya aan galnay heshiis qarsoon ma ahayn heshiis iclaam miidiyaha iyo maaragtay dhammaan ay xuseen oy sheegeen oy falanqeeyeen oy ka faalloodeen ayuu ahaa haba yaraatee meel aan aan heshiiskaas uu uga xusan yahay ama aan ku galnay inaan dembiilayaal isdhaafsano iyo inaan maaragtay dad maxaabiisi isku celina haba yaraatee mma ku jirto mana mana mana jirto aniga waxaan rabaa mowqifkeyga runta ah oo dhabta ah inaan caddeeyo mowqifkeyga wuxuu yahay in heshiiska ay soo xigteen golaha wasiirada soomaaliya oo anig kii aan saxeexay ah haba yaraatee heshiis u xalaaleynaya dowladda soomaaliya iyo golaha wasiirada inay go-aanka maanta ay qaateen u xalaaleynaya haba yaraatee inuusan ahayn shuqunna uusan ku lahayn waxaanan u arkaa inay tahay nin daad qaaday xumbucuska inay tahaan u arkaa haddii aan su-aal kale ku weydiiyo dabcan dowladdii uu hogaaminayey madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaad ka mid ahayd ragga aadka saaxiibada ula ah ama xilligaasi dabcan awooddii dowladeed ee dadka lagu tuhmaya ka mid ah wax heshiisa inta aad ka warhayso oo soomaaliya ethoobiya ay wada galeen oo arrinta onelef looga hadlay ama maxaabiis la isweydaarsada ma jirtaa aniga dabcan maamulkaas wasiirka arrimaha gudahana waan ka soo noqday wasiirka amnigana waan ka soo noqday meelo runtii aada iyo aada xasaasi u ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha siyaasaddan waan ka soo noqday meel heshiis ay dowladdaas soomaaliyeed oo xasan sheekh hogaaminayey iyo dowladda etoobiya ay ku wada gaareen oo o n f quseyso oo aniga aan ogahay haba yaraatee ma jirto waayahay meel aan ogahay maxaabiis in laisweydaarsaday ama maxaabiis la dhiibay ama dad la dhiibayna haba yaraatee ma jirto waayahay ugu dambeyn madaxweynihii hore ee galmudug ayaad ahayd markii ugu dambeysay waad iscasishay arrimo caafimaad dartood allah ku caafiya mar kasta hadda maxaa kuu qorshaysan siyaasadda inaad ku soo noqoto miyaad doonaysaa
ruma waa mahadsan tahay waxaa la yidhaahdaa ninka siyaasigaa sidiisaba waa nastaa ma ahana siyaasadda kama baxo saasaa kolley la yidhaahdaa aniguna de hadda nin duqoobay oo da- ma ahi nin weli inuu dhalinyaro yahay isku t isku tirinaya ayaan ahay marka mustaqbalka iyo xilligeeda ayay kolley noqon doontaa laakiin hadda nin oo xaggaas iyo maaragtay qabriga usii jeestay ma ahi marka laakiin goorta ay noqon doonto iyo qaabka ay noqon doonto taa mustaqbalkay ku xihan tahay kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore galmudug cabdikariin guuleed oo isagoo ankara ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a ridwaan xaaji cabdiweli
haddaba sida lagu sheegay warka ka soo baxay dowladda waxaa golaha la hor keenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk soomaaliya la gashay dowladda ethoobiya toddobadii juun sanadkii laba kun shan iyo toban kaasoo dhanka soomaaliya uu u saxiixay wasiiru dowlihii madaxtooyada xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka muqdisho kula xiriiray xildhibaan mahad maxamed salaad waxaana uu weydiiyey waxa uu ahaa heshiiska uu saxiixay arrintaas waxay ku timid markii ay mar war bixinayeen saraakiisha ciidamada etoobiya iyo saraakiisha hogaaminayda ciidamada newpoliska dhibkuu ka dhex dhacay ayaga iyo dadka deegaanka ayay waxay soo jeediyeen qodob ahaa in meesha waxa ka dagaalamaya ay ahaayeen iisheeg maxay eeday ubo waxay ugu yeereen ayagu iyo al-shabaab annagana waa u sheegnaa arrintaas inay qalad tahay oo la marin habaadinayo dhibaatadii dadkii deegaanka loo geystay oo meeshaas ka dhacay waxa marka aan ka wada hadalna waxay ahayd in la iska kaashado deegaankaas amnigiisa sugitaankiisa iyo inuusan dhib ka dhicin cid kasta ee ka tirsan labadaas qoloo la sheegana oo amnigaas carqalad ku ana labada qoloo isku si inay uga soo wada jeestaan ayay ahayd maysan ahayn arrin qusayday awalanaf meelaan anagu ku sheegnay ma jirin heshiiska asagoo qoran uu yaalaa oo wafayada ku jiraa oo hadda document ahaan haddaad ugu baahataan aan la wadaagi karaa anagu meelaan onalef uga hadalnay iyo arrinteeda ma aysan jirin arrintaana waa arrin xukuumaddu inta ku fashilantay dhiibistii ay dhiibeen cabdikariin qalbi dhagax ay doonayaan inay ambaarta u jeediyaan ama uga dhigaan cudurdaar qaladka ayagu ay galeen sababtoo ah heshiiskaanu ka hadli mayn maxaabiis la isweydaarsanayo iyo dembiilayaal ama eedeysanayaal labada dowlad isweydaarsanaya ma aysan ahayn labada gobol ee ismaamulka soomaalida iyo gobolka galgaduud dadka degan ee dhibka uu ka dhacay iyo ciidamada new booliska ayuu ka hadlayo quseeyey wax deegaan kala quseeyana ma aysan ahayn arrintaas marka waxaad leedahay inkastoo lasoo hadal qaaday shirka lagu soo hadal qaaday waxay ugu yeereen dowladda etoobiya booliskeeda sidaad sheegtay ubo oo dabcan ay ula jeedaan onlf iyo al-shabaab in layska kaashado oo ammaanka gobolka layska kaashado ayaad ku heshiiseen laakiin macnaheedu ma aha in onlf aad soo hadal qaadeen laakiin waxaad soo hadal qaadeen ubo oo onlf u taagan ayaga ayaa soo jeediyey saraakiisha ciidamada etoobiya ka socday markii meesha aan fadhiisanay in deegaanka dagaalka uu ka dhacay ay joogaan ururkaas oo meesha dagaal ay ka galeen annagana waxaaba wadnaba dadkii deegaanka ee dhibka uu soo gaaray liiskooda ayaan wadnay waan tusina waa la wadaagna waxaan diri waa kuwaana dadka magacyadoodii meeshaan ku qoran intii dhimatay intii dhaawacantay waxa meesha dhibaatada loo geysana dadka deegaanka ayay ahaayeen geysteen ciidamada new booliska sidaas ayaan ugu warbixinay markii aan isweydaarsanay oo muddo meesha aan ku wada hadlayna kadibna waxaan ku ballanay deegaankaas wax arqaladoo dambe inaysan ka imaanin amnigeedana labada dowladood iska kaashadaan sidaas ayaa aan ku ballanay laakiin arrin ku saabsan eedeysanayaal la isku dhiibaayo iyo dambiilayaal la isku soo celinaayo midna ma aysan ahayn arrintaas maysan qusaynin waan ka xunnaha marka xukuumaddii inay inta fadhiisato brobaganda ay ka sameeyaan heshiis qoran oo maanta ummadda soomaaliyeed ay heli karaan cudurdaar inay uga dhigaan oo yidhaahdaan heshiis horeo labada dowladood galeen ayaa jiray ma jirin heshiis labada dowladood hadday gelayaanna procedure loo marow leeyahay arrinta isku gudbinta eedeysanayaasha iyo dambiilayaasha dastuurka federaalka ayaa ka hadlaya qodobkiisa soddon iyo lixaad iyo qodobkiisa soddon iyo toddobaad waana sharci kasoo baxaya golaha baarlamaanka oo madaxda qaranku ay saxiixaydo wax qof uu asagu keligiis ku tagrifali kara ama go-aan ka gaari kara ma ahan arrintaas marka waxaan u aragnaa inay meel ka dhac ku tahay dastuurka dalka u yaala madax banaanida dalka iyo sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed oo qofkii maalin maalmaha kamida dowladu ay codsataba inta lasoo qabtay la iska dhiibaya iyadoo wax sharcigo lamarsiinaya aysan jirin laakiin mahad warka qoraalka ay soo saareen golaha wasiirada waxay ku sheegeen in wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta iyo madaxweynihii maamulka galmudug ee xilliga cabdikariin guuleed ay saxiixeen gobol ku saxiixeen laakiin adiga aada matalaysay dowladda federaalka oo maadaama aad tahay xildhibaan federaal oo dowladda federaalka ku jiray oo aanad gobol matalayn saxiixana sidaa uu ku dhacay oo adiga aad wax ka saxiixday heshiiska horta ay sheegayaan kolleyba ayagaa ka hadli doonaa madaxda kalood sheegtay isku waktina ma aysan ahayn xilligay ka hadlayaan waa laba kun lix iyo tobankii annagana xilliga heshiiska la gaaray oo dagaalka u dhaca laba kun iyo shan iyo tobankii ayay ahayd xilli heshiis la wada gaaray oo aan wada joogno ma aysan ahayn anigana waxa aan u tegay meesha waxay ahayd dadka deegaankaan matalayay sababtoo ah dadka dhibku ku dhacay ayaan xildhibaan u ahaa sidaasaan meesha ku tegay dadka socdana oo anigu aan kamid ahaa oo ugaasku kamid ahaa oo guddoomiyaha gobol kamid ahaana dad halbeel kasoo jeeda ayaan wada ahayn sidaas ayaanan meesha ku tagnay annaga tafwiid ama ogolaansho dowladda federaalka ay noogu dirtay oo tuli heshiisa naloo soo gala ma ahayn qodobada sideedda oo heshiiska ku qornaana dhammaantood waxay ka hadlayeen deegaankaas xuduudda ee labada gobol ee dagaalka uu ka dhacay colaadaas sidii loo dami lahay sidaysan usoo laaba lahayn marka ma ahayn wax dowladda federaalka wakiilna ogamaanan ahayn haddaan wakiil oga nahana waxay idin inaan inta keeno kabineetka ama golaha wasiirada laga ansixiyo baarlamaan la geeyo baarlamaanku ogolaado madaxweyne oo saxiixo markaasaa sharci lagu dhaqmo oo noqo lahaa marka meesha waxaa ka cad waxaan u tagnay inay ahayd mushkilo maamulka soomaalida iyo dadka deegaanka anugu xildhibaanka aanu ahay guud ahaan labada gobolba degan sidii mushkiladooda loo xali lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiiru dowlihii madaxtooyada xildhibaan mahad maxamed salaad ee dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga
haatanna dhinacii heesaha ayaan ku nasanaynaa mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso fanaanadda saynab cige ayaan soo qabanaynaa
ragnayahaysagaalmidoobakamadhaan siyaasadii socodbaday rugrugayaan VOA.
galab arbacaa oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa lixda bisha sebtembar sannadka laba kun toddoba-iyo toban idaacadda waxaa daadihinaya ismaaciil xuseen farajar iyo anigoo ah cashi ibraahim waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda waxaana ka mid ah barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
ugu yaraan afar qof ayaa arbacada maanta lagu gowracay deegaanka laamu ee dalka kenya guddoomiyaha kawniga laamu gilbert kitio ayaa sheegay in weerarku uu ka dhacay deegaanka silini mashambani halkaas oo saddex ka mid ah lagu dilay qofka soo hadhay ayaa guddoomiyuhu sheegay in lagu dilay tuulada bobo falkan waxaa sheegtay ururka al-shabaab ee saldhigiisu yahay dalka soomaaliya afhayeenka ururkaas ee dhinaca howlgallada milatariga ayaa sheegay in ururka uu falkan ka dambeeyey isaga oo tirada dhimashadana ka dhigay ilaa shan qof wararkan oo ay qoreen wargeyska the washington post iyo wakaaladda wararka ee reuters ayaa lagu sheegay in isla deegaankan bil ka hor lagu gowracay ilaa labayo toban qof dowladda soomaaliya ayaa maanta markii u horreysay ka hadashay go-aankii cabdikariim sheekh muuse qalbidhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka olnf loogu dhiibay dowladda ethoobiya war-saxaafadeed ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya ayaa lagu yiri waxa uu abaabulay cabdikariin sheekh muuse qalbidhagax falalid ku ah amniga dalka oo uu in muddo ahna ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxda al-shabaab shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale la hor keenay sida qoraalka lagu sheegay nuqulka heshiisyo ay dowladda federaalk soomaaliya la gashay dowladda ethoobiya ee toddobadii juun sanadkii laba kun shan iyo toban kaas oo dhanka soomaaliya uu saxiixay wasiiru dowlihii madaxtooyada ee dowladdii xasan sheekh maxamed mahad maxamed salaad
kuuriyada koonfureed ayaa qorshaynaysaa inay keensadaan hannaan kale oo difaac oo cusub oo maraykanku sameeyey taas oo kor u sii qaadaysa xiisadda ka taagan gacanka kuuriya wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaa ku dhawaaqday in afar gantaal oo cusub oo hannaanka difaaca loo yaqaano taat in lagu haray rakibayo laba hannaan oo hore oo difaac oo lagu rakibay beer golofta lagu ciyaari jiray oo ku taalla magaalada siyonju ee koonfur kaga beegan magaalada siyool dowladda maraykankana waxa ay soo gebagabaysay barnaamij ka hor istaagayey caruurta amaba dhallinyarada aan sharciga haysanin in la musaafuriyo una ogolaanayay inay ka shaqaystaan waxna ka bartaan maraykanka saraakiisha maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in barnaamijkan oo loo yaqaano daka ayna ka faa'iidaysanayeen siddeed boqol oo kun oo qof aanu aqbali doonin codsiyo cusub dibadbaxayaal kasoo horjeeda go-aanka maamulka madaxweyne trump ayaa isugu soo baxay magaalooyinka washington d c los angeles new york denver iyo magaalooyin kale
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaha v o e cabduqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada xubinta doodda gaaban idaacadda v o a galabta xubinta doodda waxaynu ku eegi doonnaa saamaynta baraha bulshada ay ku leedahay warbaahinta iyo sida dadku ula falgalaan xubinta doodda waxaa igala qaybgelaya aways xasan maxamed oo ah tafatiraha wararka tiifiga goobjoog iyo cabdulqaadir faarax dulyar oo muddo dheer ka soo shaqaynaya warbaahinta soomaalida haddana ah agaasimaha tiifiga home cable muqdisho dhammaantiin ku soo dhowaada xubinta doodda gaaban idaacadda v o a bismillahi raxmaan raxiim aada u mahadsan tahay runtii waa arrin mawduuc u baahan in laga hadlo bari bulshada waa lagu soo yaacay qof walba oo maanta aan facebook ama inta badan aan facebook u badayn bal twitterka iyo aaladaha kale linkadinka iyo waxaa laga yaabaa inaysan dad badan isticmaalin qofkii aan facebook lahayn waxaa looba arkaaba inuu reebaadi yahay yacni ma jirin shuruuc iyo nidaam iyo system iyo cid looga daydo iyo wax uu noo dejiyey ninkii bahalkan sameeyey oo aanu dheehannay ama aanu raacnay ama ruul ah oo aanu samaynana ma jirin dee wax walbo aan sharci lahayn oo adigu ummad waxaan nahay banaanbax socda intuu ka aragtay iska raacda maaragtay oo maaragtay doolar diida qaada mayno doolar doona qaadi mayno kuwa iska dhaha daad baa socda waa looba raaca daadkii aan raacnay mushkilad weynuuna marka saamaynta ku yeeshay waxay sababtay in qof walbaa wuxuu raba iska soo dhigo eh, aragtidiisa iska soo dhigo eh, waxa ka imaanaya iyo natiijada ka imaanaysana markaas aan la qiyaasin marka taasaa mushkiladda ugu weyn ah oo hadda socialka haysata Waan gartay. aways xasan wariyaashu aad bay u isticmaalaan baraha bulshada sida la sheegayaana culaysyo badana ka jiro la xiriirta sugnaanshaha wararka adigu aad baad u taabacsan tahay isticmaalka baraha bulshada maxaad ku difaacaysaa Eh, waad mahadsan tahay cabduqaadir eh, waa salaamaya dulmar isaga iyo dhegeystayaasha guud ahaan eh, v o da ku xiran barnaamijkan dooda ah intaasi kadib warbaahintan digitaalka ah waxay imaanaysaa waqti dunida ay u guureyso eh, social media internet in wax la isugu gudbiyo oo waxaa laga sii guurayaa telefishin raadiga iyo wargeys laakiin taa macnaheeda ma ahan inay bedel u tahay amaba ay meesha ka saari karayso waxaan aaminsanahay miidiyahan eh, baraha bulshada ah in dhammaystir ay u tahay warbaahinta kale ee hadda aan sheegay waa sax in sida cabdulqaadir sheegaba lagu soo yaacay qof walba uu akoon iska furtay ninka sameeyeyna dabcan eh, xeerar xadidaya iyo wax laga doonaya dadka isticmaala mooyaane asaga waxa uu keliya samayn kara waxa weeyaan in hindise iyo hal abuur uu kusoo kordhiyo dunidan baraha bulshada waa beri wax dembi ah ma laha cidda isticmaasha oo ama dembi yeelan amba dembi la'aan noqon tan ah marka loo soo laabto wararka eh, miidiyaha ah waa sax positive fara badan way leeyihiin negative fara badanna way leeyihiin tusaale ahaan in warkii deg deg uu ku gaaro halkii aa rabtay amaba dhegeystayaashaada amaba daawadayaashaada waa wax fiican waxaa barbar socdo dhibaato inaga haysataa haddaynu nahay qolyaha ka shaqeeya warbaahinta eh, sugnaanshihii waran laftafatirinaad ku arkaysaa war waxaad ku arkaysaa cidda dhahday eh, sidii doontay u dhahday waxyaabaha laga argagaxo waxaa ka mida muuqaallo qofka uusan daawan karaynin markaan t v joogna annaga waxaan idhaahnaa eh, daawadayaal waxaa soo socda warbixin noocaasa fadlan gabdhaha iyo caruurta uur kale iyo ha ka fogaadana dadka jilicsan laakiin miidiyihii ma laha waxaa laga rabaa dadka isticmaalaya inay ayaga go'aan qaataan in ethicska saxaafadda ay leeyihiin in bulshada aan lagu jahawareerin war brobaganda ah war argagax leh war aan jirin iyo akhlaaqiyaadkii oo ku lumay waa sax dhankaasi negative fara badan ayaa ka jira Eh, eh, waxaan rabaa inaan eh, saaxiibkay la wadaago eh, dadka s- isticmaalaya ma aha suxufiyiin keliya qofka suxufiga ah ee etikiska ama nidaamka ama shuruucdii bartay unbaaba la dhihi karaa wax ilaale laakiin eh, qo- qo- cid walbo isticmaalaysa annagu ma dhihi karno wax ilaale midda kaleeto eh, socialkii wuxuu noqday aalad aada u weyn runtii haddana waa sii guurayaa eh, wa- saxaafadii inuu ka horeeya mararka qaar suurtagal ah idinka v o eda laftirkiinu intaad idaacadiinii iyo wixiina ku kalsoonaan weydeen ayaad warbixin walba waxaad soo dhigaysaan meeshii facebooka lasoo dhigaya inta idin dhegeysatay inta facebook idin kala socto waxaa laga yaabaa in facebooka badan yahay laakiin mar dhow ogaada waxa waaye warbaahintoo dhan xataa eh, qolyaha kambaniga eh, facebook wuxuu soo wadaa hadda kadib in la isa siiyo link keliya in ah highlinka inay warbaahinta loo ogolyahay inay dhigtaan wixii muuqaal oo gudaha dhagsi lacag waa waxaa soo socota in qarashaha dadka laga qaado dadka hadda waa la bartay Eh, cnnka iyo waa lagu wargeliyey dabcan saan hadda qiyaasayo oon meelaha qaar ku arkay iyo wa- wa- warbaahinada waaweyn oo dhan a f b waa lagu wargeliyey ma aqaan anigu laakiin v o dulyar dooda aweyse ah in eh, dhacdo saa ka dhacda aad rabto homecawer in caawa laga sugo saddex saac miyaysan dadku daawanaynin waxa hadda taagan oo taasaysan ahayn dib u dhaca meediyaha eh, guud ahaan haysto kuwa kuwa editriska ee processka maro waa sax waayo annaga waxa waaye laba qodobaan ku kala duwannahay marka eh, tv-ga waxay warbixintii maanta aan qabannay isla ga- isla daqiiqadiiba facebooka la dhigo oo la yidhaahdo madaxweynaha hadlaya waa life xagguu life ka yahay already waa la daawada anigana waxaan rabaa inaan news ka dhigto oo nin baa raba caawa laba saac inuu i daawadaan rabaa waxa waaye halkaas waxaad moodaa in lakaga horeeyo laakiin waxaan kaga fiican nahay sugnaashaha akhlaaqiyaadka waxyaabaha qaladaadka dhacay oo meeshaas ka baxay ayaan anagu tafaftirayna oon awood u leenahay inaan gacantayda ku tafaftirna markay tv tahay ama idaacad tahay waajibaadkeeday ka gudanaysaa war sugan oo tafaftiran oo isku dheelitiran ay soo daynaysaa laakiin facebook wuxuu sii dayn karaa keliya hal seed oo ah madaxweynaha qudbeeye laakiin anugu waxaan raacin karaa madaxweynaha qudbadiisa sidee dadku u arkeen maxay madaxdu ka yidhaahdeen cidda uu la hadlay ciidan hadduu la hadlay ciidanku muxuu ka yidhi waa halkaasa meesha ka geli karo marka warkii baan filcalin karaa cabdiqaadir waa war fiican waxaan rabaa dooda inaysan dhinacyo kale aysan nala gelin waxaan ka hadlayno saamaynta digital media oo ku yeeshay tan traditionalka ah si kale haddaan u idhaahdo baraha bulshada iyo eh, bulshada ay ku xidhiiraan iyo warbaahintii kale oo aan naqiinay oo laga yaa eh, qarni ka hor amaba ka badan dunidan ka jirto telefishin ahayd soomaaliyana soo waxaad leedahay waa laga guuray gaartay.
medihii.
Eh, waa laga guuray oo dhammaystiran ma ahan baraha bulshada waxay dhammaystir u yihiin warbaahintaasi lagama guuri karo jiriid eh, wargeyska waa loo baahan yahay tv-ga waa loo baahan yahay raadiga waa loo baahan yahay laakiin cabdiqaadir eh, qofka hadda ina dhegaysanaya kama yeelayo warbixinaan keedsanaya caawan war uga dhigayaa qofkii daawanayay falanqayn ku dar yes isla falanqayntii baraha bulshada lagula isticmaalay maxaad samaynaysaa tan kale inagu ma dhahayno waxaan tafaftiraynaa dadka isticmaalayay laakiin dadka ku xiran janalkaaga tv-ga ah ayaad waxaad ku go'aamin kartaa cabdulqaadir wuxuu sii daay Baraha bulshada- cabdulqaadir wuxuu sii daayaa war sugan oo raadraac leh oo beri lasula xisaabtamayo laakiin adiga iyo saaxiibadaada baraha bulshada isticmaalayo yaa qaadaya mas-uuliyadda maalin walba aad geysanaysaane mas-uuliyadda hadda la xiriirta cabdiqaadir may yaan- yaanan khaldin dooda anigu eh, doodayda ma ahan baraha bulshada boqolkiiba boqol ah qaladaada ka jira eh, bilowga eh, doodan waan ku bilaabay laguma kalsoonaan karo waxa baraha bulshada la dhigo taas waaba waa negative positiveka ay leedahay waxaa ka mid un taaganahay war degdega inaad ku heli karto kayd inay noqon karto een, falgalka inay kaga wanaagsan tahay tv-ga uu rabo cabdiqaadir inuu caawa la sugo isla barta in su-aal la dhigi karo v o na way samaysaa warbaahinta guud ahaanna way samaysaa Ee, qiyaasta cabirka in laga qaadan karo fariintaada ma gudubtay gaarsiinta dad badan waa positiveka uu leeyahay negativeka waxaa ka mid a anshaxumada waxaa ka mid a hadda tan aad leedahay yaa qaadaya mas-uuliyaddu ah qof walba inuu dhigo barta facebooka hadlaan sax ahayn taasi waxaa qaadaya ciddii dhigtay waana negatifeka uu leeyahay amaba waxyaaba aan wanaagsanayn wariyaashana sidaas u soo aad aad baa loo isticmaala waryaasha mas-uuliyadda ka saaran ayaa qofka daawanaya amaba dhegaysanaya waa inuusan ku kadsoomin war la dhigay bar bulsho warka xeerarkiiyo tafaftirka waa inuu maraa kontaroolkii waa inuu maraa waa in laga fiiriyaa danta ummadda muxuu u dhibayaa laakiin facebooka waxaa laga helaa xog xogaa laga helaa hadda dhammaan dadkii oo dhan maanta wariye annaga intaynaan wariyaasha sheeganayaa waxaan u malaynaya maanta magaalada o dhan aa wada wariyaa dab yar hadduu kaco dabaa kaca lagu soo qorayaa Eh, gabadha suuqa joogtaa waxay leedahay ninaa hadda la dilay Eh, baabuura halkaa ku gadoomay Eh, weerara halkaa ka dhacay qaraxa halkaa ka dhacay annagii wariyaasha xog u doonana annagii xog u doonana marka halkaas dabaa dhacayaan taftirayga waca waxaan idhahdaa ama madaxayga wararka waca waxaan idhahdaa wariyaa dabaa halkaa ka kacaa la leeyahay hube that's true waa waa sax u noqonaa dabkii gabadhaasi marka soorsi ay tahay soo ma Ha- eh, facebook marka waa waa aalad aad uga horeysa bulshada waa taas waa isku raacsannahay laakiin sida loo isticmaalayo iyo qaabka loo isticmaalayo markaan ka hadalno xaqiiqatan wax badan oo qaldana ku jira oo u baahan in wax laga soco dadka wax ka sixi kara oo wax ka toosin karana waa dadkeennan xoogaaga yarka etikiska iyo akhlaaqiyaadka iyo meediyaha iyo sida wax loo wadwado dadka bartay ee annagu aan ka mid nahay ayaa toosin kara mararka qaar waxaad arkaysaa wariyaasha iyadii laftirkoodii oo ku dhexdhacaya dalaq leh mawjad bulsho dhexdeed wax dhex yaacaya waxaa hadda sooshyaalka haysta qalbi dhagax sida looga hadlayo iyo sida loo rogrogayo iyo meesha lala aadayo iyo waxa aflagaado dhacaya iyo waxa aan anshaxmo dhacaya waa wax cajiiba Aways, eh, eh, marka laga yimaado aan- aan bulshada ka nimaadno aan wariyaasha u nimaadno shirka jaraa-id qaar badan wariyaasha ka mida goobtibay iyagoo warbaahin ka socday life ka dhigayaan waana meelaha ugu weyn ee mushkiladu ka taagan tahay dul yar meydiyaha iyo tafatirkeedu taagan yahay laakiin adigu dadkaas baad ka mid tahay isticmaala baraha bulshada weliba waa dabagashaa miyaysan mas-uuliyad darro kuu muuqan Eh, keliya ma isticmaalo aweyse dhammaan warbaahinta iyo saxufiyiintu adinkaad ku jirtaana wada isticmaashaa aaladdan haddii looga faa'iidaysto sidii loogu talagalay miidiyaha soomaalida iyo kan dunida fariinta loo gudbinayo wuxuu noqonayaa wax lagu guulaystaa markaad suxufi tahay yes eh, warka waxaa tusaale ahaan la yidhaahdaa waa sida kabsar caleynta kabsar caleentu wakti badan lama hayn karo lama kaydin karo way caraftaa waa ha. marka newska lama dhigan karayo wariyaha suxufiga ah ee dhacdada tagay leefka soo gelinaya yes waxaa tartanka la dhexeeya miidiya kale wuxuu leeyahay daawadayaashiisa iminka waxaa hadlaya madaxweynaha soomaaliya laakiin muxuu gudbinaya madaxweynuhu khudbadii madaxweynuhu Yaa gudbinaya.
fasiray?
khudbadii- khudbadu- dhacdooyinka Khudbadda madaxweynuhu ma- ma toosa loo sii daynaya iyada?
dhacdooyinka qaar eh, eh, way kala duwan yihiin tusaale khudbad madaxweyne jeedinaya tafatir ma baahna inaa leef loogu xiro doorashooyinka la sameeyaa munaasabadaha heer qarana la sameeyaa waxaa tafatirka u baahan waa dhacdo sensitive ah waa dhacdo akhlaaqiyan ka hor imaa kaba soo tag kaba soo tag tan madaxweynaha iska badaabal tan madaxweynaha iska daa hoteela qarax ka dhacay layfaa geliseen bal arrintaa ka hor see loo see loo kala ko- la- ilaalinaya meydka iyo dhaawaca.
gubanayo gacmaha taagaya leef laga dhigay oo dabcan eh, dhacdooyinka ugu dambeeyey waxay ku xiran tahay dhacdada leefka cabdiqaadir aad ka dhigayso saamaynta ka imaan karaysa aniga ma lihi dhacdo markaasi qarax dhacay oo meydka isdul yaalla oo ar- argagax leh laakiin waxa dhaca waa taas awal. waxa dhaca waa taas
waa akhlaaq xumo waxayna ka hor dhammaantiin imaanaysaa aad baad u mahadsantihiin dhaqanka saxaafadda.
aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle oo nala socodsiinayey xubinta dooda gaaban haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waxay nala socodsiinaya axmed faarac cali daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal waa la joogo iyo goor la joogaba jacaylku waa dareen ku samaysan abuurta noolaha intiisa badan gaar ahaan dadka iyo xoolaha kale ee naasleyda loo yaqaan sidaasoo ay tahay haddana ujeeddada jacaylku waxay ku jirtaa tira ahaan kuwa ugu yar ujeeddooyinka maansadii hore ee soomaalida taasi waa rumbiya kama dhibcaana oo ka murankeeda lafagurayaasha suugaanteennu ay waa hore ka faraxasheen su-aashuse waxay tahay maxaa loo aanayn karaa aragtidayda sababtu waxay xidhiir la leedahay habkii nololeed ee ka jiray geygii ay soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay wuxuu ahaa geyi aan nasasho laga aqoono halgankii ay jiritaankooda ugu jireeni aanoo kala go' lahaan jirin colaadda iyo cabsida ayaa joogto ahaa haddii habeendumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaabku joog buu ahaa xoolaha ayay si bacan u kala qaadi jireen kolkaas bay u ahayd mar ay dhacayaan iyo mar ay dhacsanayaan mar ay ceel ku dirirayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan mar ay geedka shir ku garramayaan iyo saymo roobaad meelo ay ku hooreen mar ay geedi u yihiin haddaba ninkii soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adadayg ku tilmaanaado inuu dareemadiisa qof ahaaneed qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan jiljireeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu ogaado lagu daraabo dhifna waxaa ahayd saybu haweeneyda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene sidoo kale in doontama ha jeclaadee waxaa dhif ahayd carruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yiqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilmo ka soo daadato sidaa daraaddeed geyiga caynkaasi ma ahayn guubaabo diradiro iyo abaabul dagaal mooye geyi maaweerada iyo maansada dabeecsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaali kareen hase ahaatee wuxuu xeer waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha iskana indhatirta bulshada inteeda badani hiddaha ay raacsan tahay sidaas awgeedna waxba yaanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u badheeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixo macaan badanna ku muujiyey waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray gabyaagii sida aadka ah u jeclaaday dabadeedna guur iska daayey mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday kolkuu quusan waayey gabyaagii dadkii xirtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado dagaankana uu inan kale ka raadsado gabyaagii ayuu ballanqaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yarad bixin doonaan welibana ay xeryihiisa xoolo ka buuxin doonaan gabyaagii markaa ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo la haasaawo gabyaagii ku aleleday tisciin faras ah xamar towlan iyo tuur caddiya mayda markab tiirsan lacag lay tirsiyo dahab la ii tuuro lagta dobajiroo wada tifrina tiica iyo cayro waxaa iiga toolmoon ijoon kolu tiraabaaya maansayaanadii soomaaliyeed ee qarnigii sagaal iyo tobnaad hana qaaday waxaa ku jira nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheeraysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waa maansayahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay qamaan bulxan walaalaha ahaayeen korna uga weynaa wuxuu weerar xodxotay gabarh madaaxa la oran jiray oo bilicdeeda lala ashqaraaray naagnimo ku darsatay reer qaran ahna ka soo jeeday wuxuu isku dayey intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xiditinnimo ah isaga iyo aabbaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aada u fara badan aadna u taya sarreeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xodxodada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxo ku afuufay waagii beriya iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballanqaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xadhiira dhammaan suuqadda uu dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaad ay ahaataba iyo saddexda wariyahaad xoolaha ay soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadha wax u ballanqaadayay waxa iila yaab badnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga i guursato inaad daabad fuushan tahay mooye werigaa dambe luga kuma socon doontidoo xataa libaax baanu kugu layliyi doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer laxawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki doonin oo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geedo loo dallaalimeeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu yidhi lowsada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyey jidbad lulata hilqado soo lalmada laabta iyo qoorta lix maraad ku kala laylsato oo laqan adeegaaya la jisiman muraayado lukiyan looyatada baarka lama-a dhowra laas ila xirloo liridda loo yeelay darmadadan furaash lagu gamco iyo laba haloo saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gob iska laameerta lubiyad soora laashida barheeda lacag la soo siiyey ludda ibilka loocaani kabash laqaya gooleedka lafayaraha aan kuu dejiyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaaxkay ku tahay inaanu kuu leelyi luga kuma geshide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dallaayadin shamsada lowga kaa qabanib awal lama aqoonee mulaaxo waa la wada bartay gabayadii weerar ayaa magaceedii cirka sare gaarsiiyey ruux waliba wuxuu jeclaystay bal inuu arko inantan uu gabyaagu ku naanaabay ee reerkiisii iyo haweenaydii uu qabayba ilowsiisay maalintii dambe iyada oo codsiyadiisii aan weli hawraarsan odran asii ogol diidan ah ayaa waxaa isdamacsiiyey nin nuur idiinle la oran jirayoo da ahaan weerar ka weynaa saa tartan baa dhexdoodii ka bilowday hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraahre ammaana oo inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee talow nuur idiin leh muxuu isku halaynayaa barnaamijka toddobaadka soo socda ayaynu su-aashaa jawaabteeda ku ogaan doonaa dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socoteen waxaana nala socodsiinayey qoraaga axmed faarax cali idaaja ismaaciil maxaa kuu baxay waxaana xasuustay markii hore hadalkaagii waa arbaca baa tiri arbacooyinkuna waxaan ku xasuustay salool iyo bun iyo yaa xiliya waxaa ma garanaysaa iyo walwalaha laysku dardaray ha arbacooyinka markaa malcaamadaha markaan tegi jiro kale xiliyadii hore saacadahan oo kale weliba saacadahan oo kale waxaa la samayn jiray maalinta arbacada ayaa macalimiinta iyo malcaamadaha iyo waxbaa la keeni jira adugu marka cid waliba waxay hesho laakiin waxyaabaha la keeni jira annaga dhinaceen waxaa la keeni jiray cambuulo bun daango iyo shaa wax iswada socda aad iyo aad aad iyo aad arbacada ayaan teedle aad iyo aad haatanna codkaasaad maqlaysaan waa deeqa axmed iyo heestan sib codkaas deeqa axmedna wuxuu gebagabayay idaacaddayadii galabnimo ay si wada jir idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashcuudi anoo ismaaciil xuseen farjara tan iyo intaynu toddobada caawa hawada dib uga kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
She